subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa subax sabti ah oo bisha oktoobar ay tahay afar iyo toban sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee shan iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somaali com idaacadda saakana waxaa idinla socotiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
jibuuti waxaa ugu jira waxa weeyaan dana aad u waaweyn wuxuu sheegaa maraykanku inuu waxay jibuuti isla soo saxeixdeen wax la ydhahdo jibuuti fers xeraduu bilaarinayaa isticmaalka alaabtiisa wuxuu ugu talagalay inuu sii dhiso shirkadaha ugu horreeya ama la siin doona mudaanto shirkadaha jibuuti shiinuhu isagu waxaad ood ogtihiin inuu isna sameeyey mashaariic aad u waaweyn
warbixin ka hadli doonta ahamiyadda dalka jabuuti iyo faa'iidada ugu jirto saldhigyada ay qaar ka mid ah dalalka ugu quwadaha waaweyn caalamka ay halkaasi ku leeyihiin goordhow ayaad maqli doontaan waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan sababaha keenay in ciidamada turkiga ay gudaha u galaan waddanka suuriya ciyaarihii qodobo kale ayaan dhegaystayaal idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
dalka maraykanka donald trump ayaa jimcihii shalay ahayd ku dhawaaqay istaraatiijiyadda cusub ee adag ee ku wajahan dowladda iiraan istaraatiijiyaddan ayaa waxaa qaybka ah cunaqabateyn cusub oo ujeedadeedu ay tahay in lagu xoojiyo horumarinta hubka nukliyerka ee iiraan waa in lagu joojiyo horumarinta hubka nukliyerka iiraan madaxweyne trump ayaa hakiyey bixitaankii uu maamulkiisu ku rabay inuu kaga baxo heshiiska nukliyerka iiraan kala dhexeeyay maraykanka iyo dalalka kale reer galbeedka koongareeska dalkan maraykanka ayaa waxa uu siiyey muddo lix cisho ah inay go-aan uga gaaraan arrinta iiraan si loo qaado ayuu yiri tallaabooyin dheeri ah
lamaane u kala dhashay dalalka kanada iyo maraykanka iyo saddex caruur ah oo ay dhaleen ayaa gaaray dalka kanada kadib markii laga soo furtay kooxda taalibaan oo muddo shan sano ah afduub uga haysatay dalka afghanistan qoyskan ayaa jimcihii ka soo duulay dalka bakistan iyaga oo kanada gaaray xalay fiidkii saraakiisha militariga bakistan ayaa sheegay in ciidankooda oo kaashanayay sirdoonka maraykanka ay soo badbaadiyeen arbacadii kaitlan colman oo u dhalatay maraykanka iyo saygeeda oo lagu magacaabo joshua boyle oo ah nin u dhashay dalka kanada howlgalka lagu soo badbaadiyey ayaa ka dhacay xuduudda ay wadaagaan dalalka bakistan iyo afghanistan
dalka jabuuti ayaa lagu sheegaa in uu ka mid yahay dalalka ugu istaraatiijisan afrika sababa la xiriira iyadoo uu maro maranbiyoodka baabalmandab ee badda cas ee isagu dhex mara kanaalka suweys baabalmandab ayaa waxa uu maraa inta badan ganacsiga ugu ballaaran ee caalamka oo mara muhiimadda istaraatiijiyadeed ee jabuuti ayaa sababtay in qaar ka mida dalalka ugu awooda badan caalamka ay samaystaan saldhigyo militari oo dalkaasi ay ka hirgashtaan haddaba maxay tahay danta rasmiga ah ee jabuuti ugu jirto in saldhigyadan militari ee quwadaha caalamka laga sameeyo warbixin amuurtaasi ku saabsanna waxaa eegaya wariyaha jabuuti rabadaan muuse
dalka faransiiska oo isagoo hore u deganaa jabuuti ayay ciidamadiisu ku uruursan yihiin afar xero oo ku yaalla dhinacyo kala duwan xagga magaalada jabuuti iyagoo qayb kalena ay ku jiraan xero ku taalla magaalada yar ee carta dalalka kale saldhigyada militari kule jabuuti ayaa kala ah maraykanka jabaan talyaaniga iyo jayne iyadoo jarmalka iyo isbaanishku aanay weli lahayn goob rasmi oo ay degan yihiin haddana waxay si joogtaa u wada degan yihiin hotel kambeski oo ay ku wada shaqeeyaan iyagoo ciidamada jarmalka iyo isbaanishku ay u dhexeeyaan hoteelka ay degan yihiin iyo maraakiibta dagaalka ee ugu xidhan badda dikadii hore qadiimiga jabuuti dor mustafe cumar maxamuud oo loo yaqaan dor mustafe shanle oo ah agaasimaha qaybta dhaqaalaha iyo maaraynta jaamacadda jibuuti ayaa qodobkanii faahfaahiyey horta jibuuti waa meel istaraatiijiya ku taalla waxa weeye waa albaabkii laga gelaya afrika waxay kaloo taallaa baddii weyneyda baddii caseed ee ku taal baabalmandab waxay kale oo ku taallaaoo kulaalasa badweyntii hindiya taas waxaad ogsoonataa boqolkiiba afar tartan oo iswaxisdhaafsiga adduunku inuu baddan soo maro waxaa kaloo oo jirta waxay afka ku haysaa maxaa layidhahaa xaggii adduunka boqolkiiba toddobaatan adduunka xaggu betroolku ka yimaado oo ah sacuudiga iiraan iraaq wadanadiibay kulaalasaa saldhigyadan milatari waxaa ka mamnuuca inaad ka qaadatid wax sawira iyadoo warbaahinta caalamigae ku sugan jabuuti loo ogol yahay keliya sawirada ay u soo gudbiyaan ciidamadu iyadoo dhinac kalena dhinac layskaga riixo inta badan saxaafadda muxalliga waana awaamiir ka soo baxay dhinaca talisyada saldhigyadan milatari oo inta badan ku celceliya inay tallaabadaasi qayb ka tahay ammaanka saldhigyada dadka reer jabuuti ayaan inta badan ka maqlin warbaahinta muxalliga markay soo degayaan ciidamada ajinabigae la siiyey saldhigyada milatari sida qaarkood ay sheegeen danjiraha jibuuti u fadhiya jabaan ambasader axmed areta cali ayaa iiga waramay muhiimadda uu ku fadhiyo saldhigga milatari ee jabaan taasu waa beysga amba saldhigga milatari ee keliya ee jabaan uu ku leeyahay dibadda dalkiisa waxaannu u soo dhoweynay waa ciidamo la dagaalamaya budhcadbadeeda geygan dadka reer jabaan saldhiggaasi awgii waxaa lays odhan karaa maanta way yaqaanaan dhammaantood jibuuti halkay ku taallo iyo ahmiyadda gaarka ee ay leedahay jibuuti waana ta mar walba naloogu hambalyeeyo ee naloogu mahadceliyo saldhigyada milatari ee maraykanka iyo jabaan ayaa isku dhinac yaalla iyagoo dhinaca ku haya garoonka diyaaradaha jibuuti iyadoo ciidamada talyaanigu ay dhabarka ka degan yihiin ciidamada maraykanka inkastoo dhul bannaan iyo goob la degan yahay ay u dhaxayso ciidamada china oo ugu dambeeyey ayaa iyagu xoogaa ka durugsan waxayna degan yihiin cidhifka shiishe dikadda cusub ee doorale haddaba faa'iidada jibuuti ugu jirta martigelinta saldhigyadan milatari waa kan mar kale docr mustafe cumar maxamuud oo loo yaqaan docr mustafe shanle oo ah agaasimaha qaybta dhaqaalaha iyo maaraynta jaamacadda jibuuti jibuuti waxa ugu jira waxa weeyaan dana aad u waaweyn wuxuu sheegaa maraykanku inuu waxay jibuuti isla soo saxiixdeen wax la yidhaho jibuuti fers xeraduu bilaarinayaa isticmaalka alaabtiisa wuxuu ugu talagalay inuu sii dhiso shirkadaha ugu horeeya ama la siin doona mudaanto shirkadaha jibuuti shiinuhu isagu waxaad ood ogtihiin inuu isna sameeyey mashaariic aad u waaweyn jibuuti wuxuu ugu talagalay adigu inuu afartan milyaar oo doolarka maraykanka uu gashado jibuuti iyo infrastructurekiisa taasna waxa ugu weyn wallahida ina la sheegaa jibuuti waa meel
waa garoonka diyaaradaha ee jibuuti oo inta badan ay dul haadaan diyaaradaha milatariga dalalkan ajinabiga ee saldhigyada kule jibuuti dalalkan ayaa dhammaantood wada qaybsada garoonka diyaaradaha ee keliya ee jibuuti inkastoo dowladda jibuuti oo garab ka helaysa jaynaha ay ku howlan tahay laba garoon diyaaradeed oo ballaadhan oo la dhisayo oo kala ah biciidley iyo rasiyaan waxyaabaha mucjisadee aan arkay ayaa goobta laga hago diyaaradaha ee garoonka diyaaradaha ee jibuuti ayaa waxaa wada fadhiya dhowr askari oo kala matalaya saldhigyadan milatari iyadoo askari kastoo ajinabi uu hagayo diyaaradooda dhinac kalena ay hareero fadhiyaan hagayaasha diyaaradaha ee reer jibuuti waa dikadii hore qadiimigae jibuuti goobaha kale ay sida joogtada u qaybsadaan ciidamadan ajinabigii ayaa marinada maraakiibta milatariga lagu talagalay inay ku soo xidhaan ee ku yaala dikadii hore qadiimigae jibuuti dhinac kale doctor ismaaciil wacays oo ah aqoon-yahan reer jibuutiya ahna la taliyaha arrimaha istaraatiijiga ee dhaqaalaha ee madaxweynaha jibuuti ayaa iiga waramay cabsida laga qabi karo waxyaabaha anshaxxumada ee ka dhalan kara ciidamadan ajinabiga lababa adduunyada waa laga cawdaa waxa weeyaan meelooyinka boorarka ah ee dadka la yidhaahdo seamen ama inta badan wakhtiyaalo dheer badda ku jira markay xeebta ay yimaadiin xorriyad gaaray dareemaanoo markay suuqa soo galaan anshaxumo waa lagu sheegaa qaybta dadka labaad ee kaleeta ee dhibaatada lagu sheegay haddaba waa ciidanka ciidankaasi ama ajnebi ha noqdo ama kuwii qarankaba ha noqdo marka waxaa jira maaragtay dee taanna wax cusub maaha waa wax la bartay la garanayo laga heshiiyey laga tababshaystay oo la isku diyaariyay haddii waxaas kale ay dhacaan nasiib wanaag haddaba innaga meeshanaan ku nool ahay waa dhol iska yara adag marmarka qaarkood ciidamada qudhadooda dowladahoogii baaban u ogolaynba in ay magaalada intay u baxaan ay waxay doonaan ay sameeyaan oo xerooyinkooga ayay ku egyihiin inta badan hadday waxyaalo caynkaas ay samaynayan xerooyinkooga ku sameeyaan taana annaga iyo dadkeenna waxba kama soo gaadhaan rabadaan muuse v o a jibuuti
aad ayuu u mahadsan yahay warbixintaasi la yaabka lahayd ee uu ramadaan ka soo diray dalka jabuuti halka aad kala socoteen dhegeystayaal waa v o a ciidamada militariga turkiga ayaa jimcihii shalay gudaha u galay dalka ay dariska yihiin ee suuriya si ay goob xasaradaha ka caagan ay uga hirgeliyaan gobolka idlib ee dalkaasi suuriya wakaalada wararka turkiga ee anadolu ayaa ku warantay in ay xadka turkiga ka tallaabeen shalay ilaa iyo soddon baabuurta gaashaaman oo ay la socdaan in ka badan boqol askari oo ka mid ah kumaandooska turkiga faahfaahinta iyo ujeedada ka dambeysa gelitaanka ay ciidanka turkiga galeen suuriya ayaa waxaan ka wareystay weriye bashiir macalin khaliif oo ah saxafi degan magaalada istanbul
waa mahadsan tahay nuurow ciidamadan turkiga ah ayaa waxaa la sheegay in ay ka gudbeen ama ay ka tallaabeen xadka uu la wadaago wadankan turkiga wadankan syria gaar ahaan maaragtay magaalooyinkan magaalada hatay ee dhacda dhanka xuduuda halkaas waxaa booqday shalay hogaamiyaha ciidamada wadankan turkiga lagu magacaabo hulusi akar ciidamada xad ka gudbayna waxay isugu jiraan ciidamada turkiga iyo ciidamada mucaaradka ee lagu magacaabo aljeish alxor ama ciidanka xorta ee syria halkaasna ay ka wadaan dhaqdhaqaaq military sida la sheegayna waxa ay ku wajahan yihiin magaalada idlib oo ay ay rabaan in ay gaaraan ciidamada wada socda waayahay marka bashiirow ma la sheegay sababta ay ciidanka turkiga u galeen suuriya
nuuro waxaa jiray magaalada idlib in bilihii ugu dambeeyey ay wada hadallo dawladaha ku lug leh ama saameynta kuleh colaada ka aloosan wadanka syria in ay ay ay ka dhex wadeen ama ay kulamo iyo maaragtay go-aamo ay kasoo baxayeen waxaa ugu dambeysay bishii aan kasoo gudubnay aakhirkeedii oo madaxweynaha ruushka valadimir putin uu soo booqday wadankan turkiga magaalada caasimada ee ankara halkaas uu kula kulmay dhigiisa madaxweynaha rajab tayyib erdogan dhanka kale waxaa jirtay heshiiskaas in ay qeyb ka ahaayeen wadanka inay qeyb ka ahaayeen wadanka iran wadamadaas ayaa waxaa lagu heshiiyey in magaalada idlib laga dhigo goob ka caagan dagaalka ka caagan oo duulimaadyada iyo dagaalada ka caagan si loo gaarsiiyo dadka halkaas ku nool kaalmo bini aadam loo gaarsiiyo marka hawshan ayaa waxay u muuqataa in ay jawaab u tahay heshiisyadaas iyo kulamadaas bilihii aan kasoo gudubnay socday oo ay ugu dambeysay heshiiskii labada madaxweyne waa madaxweynaha ruushka iyo madaxweynaha turkiga oo ay ku gaareen magaalada ankara waayahay marka dowladda suuriya gaar ahaan madaxweyne bashaar al asad sidee u arkaa ciidanka turkiga ah ee galay dhulkiisa gaar ahaan gobolka idlib waxaan ogeyn in ay isku xumaayeen turkiga iyo suuriya
waxa dadka siyaasada indhendheeye ayaa waxay sheegayaan in dawladda ama maaragtay xukuumadda syria uu hogaaminayo bashaar al asad in iyagu laftoodu heshiiskan aysan maaragtay ay ku ay ay aysan wax dhiba u arag sababtuna waxa ay tahay waxaa dhinac ka ah dawladaha iyaga xukuumadda garab siiya oo ay kamid yihiin ugu waawen yihiin ruushka iyo iran meeshaasna waxaa ku xoogan waxa ay yihiin waa qolyaha mucaaradka ah ee maaragtay dawladda dagaalka kula jira qolyaha la magac baxay ee maaragtay khilaafada islaamka iyo kooxaha kale ee maaragtay dawladda la dagaalama ayaa ku xoogan meeshaas marka sidaas darteed dawladda lafteedu go-aankaas in ay daraf ka tahay ama ay dhinac ka tahay ayaa la sheegaya kaasina waxa uu ahaa bashiir macalin khaliif oo ah saxafi degan magaalada istanbul ee dalka turkiga waxaana uu igugu waramayay khadka telefoonka
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal ayaan hawadeedan ka leenahay dalka kanada waxa uu ka mid yahay wadamada qurbaha ee soomaalida badan usoo hayaameen wixii ka dambeeyey burburkii wadanka soomaaliya sanadkii dii waxaana taasi ay keentay in qaar ka mida soomaalida qurba joogta ku ah dalkaasi ay u tartamaan jagooyinka xilalka ah kala duwan ee deegaanadooda hoose ilaa iyo kuwa dowlada dhexe haddaba doorashada deegaanka ee gobolka alberto ee toddobaadka nagu soo aadan dhici doonto ayaa waxaa isla gobolkaasi oo ah gobolka labaad ee soomaalida ugu badan tahay dalkaasi ay ku nool yihiin u tartamaya jagooyin kala gedisan saddex qof oo soomaali ah waryaheena jaamac buulo jaamac oo ku sugan dalka kanada haatan ayaa warbixintan ku eegaya
maalinimada isniinta ee bishan oktoobar ay lix iyo tobanka tahay ayaa gobolka albeerta ee dalka kanada oo soomaalida ugu badan marka laga tago gobolka ontaria ay ku nool yihiin waxa ay ka qaybgalayaan doorasho deegaanka oo ka dhacaysa gobolkaasi marka laga tago codbixinta waxaa jira saddex qof oo soomaaliha oo u kala tartamayo golaha deegaanka ee gobolkaasi dhowr magaalo oo ka mid ah magaalada fota macmuri oo waqooyiga ka xigta magaalada edmonton ahna meesha shidaalka ugu badan ee dalka kanada laga soo saaro ayaa waxaa ka tartamaya xukunkaas haruur xukun waxa uu u tartamayaa in uu ka mid noqdo maamulka degmada fota macmuri isaga oo sharaxayana waa kan ama maaragtay kanadiyaanka cusub baahi fara badan oo dhinacyada shaqada dhinacyada mataqaanay adeegyada bulshada iyo dhinacyada mataqaanay guryaha oo caqabado badan ay ka ay ka haystaan ayaa keentay marka inaan matalo waxaa jirtay malan xafiis qaxootiga aan ka shaqayn jiray oon hadda iska casilay muddo waxoogaa ka hor markaasaan dadka aada isu baranay oo dhibaatooyinkooda iyo hawlaha la xidhiidha aan aad maaragtay yaan u dareemayey marka waa waxa weye haddana waa aad waa maaragtay wakti fiican baanu soo gaarnay oon arrintaas mataqaanaa in xal loo heli karo aanu qabno maamulka degmada kasabkow waxaa kale oo loo tartamayaa maamulka waxbarashada ee deegaanka magaalooyinka brookis iyo edmontonna waxaa ka taagan laba ruux oo soomaali ah oo iyaguna doonayo inay ka mid noqdaan maamulka waxbarashada deegaanadooda axmed cali axmed numaarig waa wiil daayar oo dhinaca gabayada ku caanbaxay afka ingiriiskana ku gabiyo islamarkaana magaalada edmonton u matala xilligan dhinaca suugaanta axmed waxa uu u tartamayaa waxbarashada magaalada edmonton isaga oo sharaxaya sababta ku dhalisayna waxa uu yidhi ani waxaa soo ogaaday horta adduunkan waxaa li imaamadii iyo aabihii ay ii sheegi jireen haddaa meel oo raaxo ah ku jirtid waxaa waaye matii qof oo korayo oo adiga oo si wax usii baranayo anigana alxamdulilah shaqadeyda waa gabe waa raaxo laakiin waxaa waaye inaan ka fikira dhalinyarada oo waddankan ku dhasheen iyo mid kaskuwaalo ku jiraan so waxay ii noqotay obligation waa ina ayakana u dadaalo haddaa aniga hadda aniga u dadaalin ayakiya u dadaalayo so waxaa waaye almost waxay ii noqotay sacrifice inaan suubiyo raaxadeeda sidaa u caawiyo ilmaha waddankan ku korayaan xukunkaas haruur oo muddo afar iyo toban sana ah ku nool magaalada fota macmuri ayaa waxa uu caan ku ahaa ushaqaynta jaaliyadda tan afrikaanka ah iyo midda soomaalida labadaba haddaba waxa aan weydiiyey waxaa xilligan ku kalifay inuu siyaasadda u soo xaydxayto horta waxaa jirta waa sida aad la socoto jaamac waa runtaa oo afar iyo toban sana ayaan magaaladan deganaa waxaa jirta dadka ajanabiga markaanu nimid malaha waxay dhannaayeen baan u malaynayaa marka qiyaastii qolada labaniiska ah oo boqol sano degnayd ka hor timid kuna badan magaalada ahaana dadka ugu horreeyey ee masaajidka ka fura magaalada dadka ajaanibka ah marka laga qiyaaso dadka ajaanibka waxa ugu soo horreeyey dadka soomaalida ah mar aan waraysi ka sameeyey nin ka mid ah nin nigerian ah malaha naga soo horreeyey oo yimid malaha soddon sano ka hor marka haddana waxaad moodaa in dadka ajaanibkii ay boqol kiiba toban magaalada edmonton ee axmed numaarig uu ka tartamayo waa magaalada ay ku dhaqan yihiin soomaalida ugu badan gobolkan albeerta isla xaafadda uu ka taagan yahay ee tartanka uu ka gelayana waxaa ku nool soomaali aad u badan oo mararka qaarkood waxaa lagu naaleysaa muqdisho yarey haddaba axmed ayaan weydiiyey tirada badan ee soomaalida in ay wax u tarayso haddee soomaalida oo meesha anigu u tartamayo a meesha u carara haddee imaadaan ee codayaan maba la isweydiinayo kaas maba maba ahan su-aal waa waa hela si sahlna laakiin meeshan waxa jiro anaka waddankan waa joognaa laakiin ma joogno waxaa waaye haddii la yidhaha dad loo codeynayo mar kasta waxa dhacdo waxaa waaye dadaa jiraan oo communitiga ku xiran adiga dad oo siyaasad subiyaan ayakana irdaha u imaanayaan oo dadka wadaayaan ama u sheegayaan si loo codeeyo laakiin waxaa soo fahmay aniga inay dadka ka maqan tahay si oo adiga muhiimadda iyo aqoonta si loo codeeyo dad dad badanaaba jiraan oo inta magaceega dambe raadin lahayn cali waxay raadinayaan axmed iyo markii la dhahayana oo markii la buuxinaya warqadda mana yaqaaniin si sax so waxaa waaya meeshaan aqoon badan aa loo baahan yahay waxaana soo ogaade tartankan inay tahay inaa soomaalida markaan insha allah ii dhamaato waxaan aniga haddaa guuleysta ama inaa guuleysano insha allah ilaahay hay hay insha allah guuleysan doona ilaahay waxa kheyr ku jira ha iga dhigee laakiin waa ina dadku u aado in tababar la suubiyo waayo waa ina dadkeena aqoon u dhisno xukun ayaan weydiiyey in dabaysha isbeddelka ee dalka kanada ka jirta oo ay ka mid yihiin iyadoo xisbi ka mid ah xisbiyada dalka uu hogaaminayo nin asal ahaan ka soo jeeda dalka indiya wasiirna uu ka yahay axmed xuseen oo soomaali ah iyo weliba dhowr wasiir oo kale oo midabkoodu uusan caddahaan ahayn xisbiyadda ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah arrimaha kale ee mataqaanaaye afka luuqadda loo lagu yaq- loo yaqaana ee islamofobia oo runtii ay ka yar cawdaan maaragtay kooxaha islaamiga ah waddankan aanu joogno oo runtii dhibaatooyin fara badan ay kasoo yargaargaadho marmarka qaarkood maalinta isniinta ayaa loo dareerayaa codayntii u dambeysay iyadoo horey loo soo maray toban maalmood oo ay dadka codaynayeen oo ay codkooda horey usii dhiibanayeen fiidnimada sideedda iyo wixii ka dambeeyana ayaa la ogaan doonaa cidda ku guulaysatay deegaanada
waa tahay aad buu mahadsan yahay jaamac buulle jaamac oo warbixintaasi noo soo diray haatanna kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo waryaheena maxamuud mascade
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha horyaalada qaaradda yurub ayaa mar kale toddobaadkan laysugu soo laabanaya kadib markii toddobaadkii hore ay ciyaartooyda iyo kooxuhuba ka nasanayeen maadaama lagu maqnaa saxeebka koobka kubadda cagta adduunka oo meelo fara badan oo dunida ah ay waddammadu isreereebayeen hase ahaatee kulamadii ugu xiisaha badnaa ee ilaa iyo hadda dhacaya waxaa ka mid ah waddanka sbain hal kulan ayaa habeenkii xalay halla ciyaaro esbanyol ayaa lafante eber iyo barbareejaha la gashay stuttgard oo jarmalka ahna waxay hal iyo laba kaga badisay kooxda kubadda cagta f c colon faransiiskana lyon iyo monoko wada kulmay saddex iyo laba waxaa ku badisay kooxda kubadda cagta ee lyon horyaalada layskugu soo laabanayo maantana waxaa ka mida ingiriiska sbain iyo talyaaniga ingiriiska haddii aan ku hormaro kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa soo dhoweynaysa manchester united banley waxay la ciyaaraysaa westham united crystal palace chelsea ayaa u imaanaysa manchester cityna waxay itixaad stadium kula ciyaaraysaa stoke city swan city waxaa gurigeeda kusoo booqanaysa kooxda huddersfield town tottenham hotspurna waxay soo dhoweynaysaa a f c bournemouth ciyaartaas waxaa la filayaa inay galaan taageerayaashii ugu badnaa ciyaar ee abid waddanka ingiriiska ciyaar kubadda cagta daawada kooxda kubadda cagta ee watfordna arsenal ayay gurigeeda ku martigelinaysaa horyaalka dalkaasi sbain haddii aan jalleeco si kooban waxaa isagana iskaga hor imaanaya kooxaha kubadda cagta atletiga bilbao iyo safiya gatafe waxay soo dhoweynaysaa real madrid alafes real soo sheedada ayay u imaanaysa atletica madrid iyo barcelona way sirin doonaan innagoo kulankaasi si gooniya u falanqayn doona talyaaniga waxaa fooda isdari doona yuventus iyo lazio roma iyo napoli ayaa iyaguna isu imaan doona hase haatee dhegaystayaal kulanka xiisaha badan ee dhex maraya kooxaha kubadda cagta ee liverpool iyo manchester united ayaan si gooni ah barnaamijkeenna ugu falanqaynaynaa innagoo qaybta dambena soo qaadan doona kooxda kubadda cagta atletica madrid iyo barcelona kulanka adag ee iyagana dhex maraya haddii aan ku hormarno ee kooxda liverpool iyo manchester united waxaa la joogo falanqaynaya arrintaasi irshaad manifesto ah wariye soomaaliyeed oo ciyaaraha kubadda cagta kafaalooda ee irshaad waxaad kusoo dhawaataa barnaamijka marka hore ee ciyaartan dhex maraysa kooxda kubadda cagta ee liverpool iyo manchester united aad baa loo hadalhayaa maxaa adiga kaaga baxay aad baad mahadsan tahay maxamuud mascade ciyaartan waa ciyaar xiiso badan waa laba kooxood oo awood badan oo ah si gaara kooxaha loo xuseeyo horyaalka dalka ingiriiska waa maadaama yihiin kooxa qadiimiya kulankaana waxaa xiise usii yeelaya manchester united sidaan ka warqabno waxay kusoo gashay qaab aad u cajiiba horyaalkan ay ku bilaabmeen inkastoo weli kulan adag aan la tijaabin oo kulankan uu noqon doono kulan morinio xooga saarayo si uu fariin ugu diro dhigooda manchester city oo aan ka warqabno ciyaarihii adkaa ee ugu dambeeya gaar ahaan ay la yeesheen kooxda chelsea iyo liverpool oy si adag uga badiyeen kooxda liverpool laftooda waxay doonayaan inay tijaabiyaan qaabkooda difaaca oo lagu tilmaamay inuu liito balse xiisaha ciyaartan ayaa waxa uu noqon doonaa in liverpool ay ka difaacato iyo in manchester united ay weerarto oo horyaalka ay ku bilaabmeen isaan ka warqabno weerar manchester ah iyo kooxda liverpool oo weli difaaca goobaysa
waa gartay dabcan kulankaasi iyo sida uu noqdo waan arki doonaa laakiin kulan kale oo isaguna aad u xiiso badan oo la hadal haya ayaa jirta kulanka dhex maraya kooxaha kubadda cagta ee atletica madrid iyo barcelona wuxuu ka dhacayaa garoonka cusub ee kooxda atletica madrid dhowaantan dhisatay waxaa ciyaartani kusoo aadaysaa barcelona oo horyaalka dardar xoog leh ku bilowday ilaa hadda hal kulan aan laga badinin toddoba dhibcood ka sarreysa kooxda xafiltamaani real madrid ciyaartaasi maxaad ku tilmaami lahayd iyana maxamuudo dabcan ciyaartan xiisaha gaarka ay leedahay waxaa weeyaan garoonka cusub ee atlantico madrid weli wax goola lagama dhalin waxaan ka warqabnaa in ciyaaryahan lionel messi oo kooxda barcelona ka tirsan uu keligii dhaliyo koob iyo toban gool xilli uu ka soo laabtay ciyaarihii qaramada ee wadankiisa koobka adduunka argentina ugu soo saaray xilli uu saddex gool oo muhiima uu u dhaliyey xulkiisa marka waxaan isweydiinaynaa iyadoona ciyaartaasi xiisaha waxa xiisaha ku keenaya ama ciyaarta xiisa gelinaya waxa weeyaan messi weerarkiisa badan ma sii wadan doonaa mise kooxda atlantiga madrid ma difaacan doontaa qaabkeedan ay ku bilaabantay wax gool ah aan goromkooda weli lagaga dhalin waa garta marka laga hadlayo marka ee, kulankan waxaa dabcan meel kale joogto gitaafe la ciyaaraysa real madrid oo daawanaysa natiijada halkan ka imaan karta doonaysana inay jaranjarta kor u soo korto laakiin waa daawanaysay leonel messi mucjisadii uu ka dhigay ee, ciyaarihii isreerab koobka adduunka siduu qarankiisa oo lalahaawayba harayaan oo u soo saaray ee, ma isleedahay marka barcelona kulankaasi ee, bareejaa lagu celin karaa ama waa laga badin karaa markaad eegto qaabka uu messi u ciyaaray korta kooxda atlantica madrid maaha koox la yaraysan karo oo maxamudo ma qiyaasi karno se ku dambayn doonto balse markaad eegto dhibcaha ay horyaalka ku wadaan iyo heerkay haatan u socdaan iyo qaab ciyaareedkii messi mar walba waxaan u malaynaya aniga ahaan haddaan qiyaaso in barcelona ay guul ka gaarayso kulanka waa tahay waa arki doonaa inkastoo kooxda barcelona lafteedu dhinaca difaaca aanay ku wanaagsaneen oo iyadana ay sahlan tahay in goolo laga dhalin karo la arki doonaa halka kulankaasi uu kusoo gabagaboobayo cidda ay guushu raacdo dhegaystayaal xubintii ciyaaruhuna waa naga intaa tan kulan dambe waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay maxamuud mascado oo inala socodsiinayay xubinta ciyaaraha markaana dhegaystayaal aanu aadno dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabannay codka fanaanada saada cali warsame heestaasi aadka u macaan ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa oo ay ku luuqaynaysay saade cali warsame idaacaddeenna subaxnimo waxaana idinla socodsiinayey sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuurtan iyo kulan dambe waa v o a oo idinkaga tegaysa sidaa iyo subax wanaagsan